fiid wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a ee idinka soo gaaraysa washington waa fiidnimo salaasaa taarikhduna ay tahay afarta bisha julaay ee sannadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan boggayaga v o a somaali com haatana dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwax qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a heshiis laga gaaray colaada ka dhacday gobolka mudug dadka halkan degan oo laba jufaac ku kala gaareen aan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsamin oo kasoo bilowday bishii hore caarid dhammaadkeedii waxaan noo maraya waa isku keennay guddaan u samaynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka suldaanka afriwaaq anu aan ahay muddo badan baan guddigaas daba joognay
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada atmis ee midowda afrika khatar baa ka imaanayso cadowga horumar buu ka helayaa dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo admas iyo deegaanada ay joogeen inay ka argoostaan oo dhibaateeyaan bay noqonaysaa waa horena mar baad iga waraysataan kuu sheegay waa qorshahan in badan laga fikiray oo lagu degdegay
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa sida uu sheegay mas-uul ka tirsan bahda garsoorka maanta amaan idhaahda mas-uul ka tirsan bahda garsoorka dalka tunisiya ayaa maanta sheegay in inuu dhashay dalkaasi uu ku dhintay isku horimaada magaalada koonfurta dalkaasi ku taala saafigas ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba qaar ka mida muhaajiriin halkaasi u soo haajiray oo ka yimi wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika iyadoo arrintani ay timi maalmo kadib ee rabshado halkaasi ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba tahriibayaasha magaaladan ayaa ah xudunta dhaqaalaha ee dalkaasi tunisiya iyadoo ay ka buuxaan kumanaan qof oo ah muhaajiriin afrikaana oo rabay inay qaaradda yurub ay doomo uga raacaan xeebaha dalkaasi tunisiya waxaana arrintani timi xilli ay dalkaasi waqooyiga qaaradda afrika ku yaala ay ka taagan tahay xaalada la xidhiidha dadka tahriibayaashii halkaasi soo gaadhay fuusi macsuudi oo ah afhayeen u hadlay maxkamadda deegaankaasi ayaa sheegay in booliisku ay xidheen saddex ka mida dadka ka yimi wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda afrika kuwaasoo looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahaayeen dilka ninkaasi u dhashay dalka tuunisiya maalinimadii isniintii dagaalo ba-an ayaa maanta ka dhacay magaalada umudurmaan ee galbeedka caasimadda dalka suudaan iyadoo ciidamadu ay isku dayeen inay jaraan wadooyinka saadka ee adeegsadaan kooxaha ka soo horjeeda si aan gurmad halkaasi ugu soo gelin ciidanka ayaa qaaday amaba sameeyey weerar dhinaca cirka iyo weliba hub culus waxaana dagaallo dhinaca dhulka ay ka dhaceen dhowr qaybood oo ka mid a umudurmaan waxaana sidaasi sheegay qaar ka mida goobjoogayaasha halkaasi ku sugan ciidamada gurmadka degdega ee magacooda loo soo gaabiya rsf ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad dagaal dadka deegaanka ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaal u muuqday duuliyayaasha diyaaraddaasi oo laga saarayey ma jirto wax wara oo ka soo baxay dhinaca ciidamada suudan isku dhacyada u dhexeeya ciidanka iyo weliba xoogaga taageerada ama gurmadka degdega ee r s f ayaa bilaabmay shan iyo tobankii bisha abriil aynu soo dhaafnay iyadoo arrintaasina ay keentay isku dhacyo maalinla ah oo ka dhaca caasimadda dalkaasi suudaan taasoo dhalisay dilal salka ku haya isir qaar isir ku salaysan oo ka dhacay galbeedka gobolka daafuur waxaana ay ku hanjabeen inay suudaan ay u jiidayaan dagaal sokeeye oo daba dheeraada ugu dambayntiina xogayaha maaliyadda ee dalka maraykanka janet yellen ayaa isniintii shalay la kulantay safiirka shiinaha ee maraykanka si fing ka hor safarkeeda dabayaaqada usbuucan ay ku tegi doonto shiinaha kaasoo qayba ka ah dadaalada maamulka biden ee ay wax uga qabanayaan xidhiirhka xumaada ee labada dal warbaahinta dowladda shiinaha ayaa sheegtay in zi uu rajo ka muujiyey in labada dal ay meesha ka saaraan faragelinta iyo weliba xoojinta wadahadalka maareynta xidhiirka ka shaqaynta arrimaha danaha labada dhinac iyo weliba hubinta in xiisado aanay isu bedelin khilaaf ayaa ahaa mawduucyada ugu waaweyn ee wadahadallada u dhexeeya saraakiisha sarsare ee labada dhinac toddobaadyadii lasoo dhaafay kuwaasoo ah wadahadaladii la yeeshay ay ka mid ahaayeen mid uu xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinkan uu ku tegey booqasho bishii hore ama idhaahda bishii hore ee caasimadda dalka shiina ee beijing yeelin waa xogeeyaha maaliyadda maraykanka ayaa lagu wadaa inay booqasho ku tagto waddanka shiinaha inta u dhexaysa lixda ilaa iyo sagaalka bishan si ay wadahadal halkaasi ugula soo yeelato madaxda sarsare ee waddankaasi shiinaha dhegeystayaal qodobadii ugu waaweynaa wararka adduunkuna waa naga intaasi haatana u diyaargarooba qaybaha dambe idaacadda caawiyo dunida fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idi leeyahay meel kastoo aad joogtaanba waxaan ku bilownaya odayaasha dhaqanka ee bariga gobolka mudug ayaa sheegay inay ku guulaysteen inay joojiyaan colaad dhex martay laba beelood oo halkaasi wada degan warbixintan waxaa goor dhoweyd degmada afar waaqo nooga soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
waxgaradka gobolka mudug ayaa ku guulaystay soo afjaridda colaad dhowaan ka dhacday deegaano hoostaga afbarwaaqo iyo tawfiiq ee gobolka mudug taasi oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan bartamihii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii isku dhac u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ay sababtay dhimashada lix ruux iyo dhaawaca tiro intaa ka badan ha yeeshee laamaha amniga gobolka mudug iyo waxgaradka gobolka ayaa ku soo baxay waxaana lagu guulaystay hakinta colaadii ka taagnay deegaanka suldaan xasan macalin siciid oo ka mid ahaa salaadiintii ku soo baxday colaadda ayaa v o a uga waramay doorkii duqayda dhaqanka iyo xalkii laga gaaray colaadda waxaa noo marahayaan dadka halkan degan oo loo jifaaco ku kala gaareen aan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsamin oo kasoo bilowday bishii hore aarid dhammaadkeedii waxaa noo marahaya waa isku keennay guddaan u samaynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka afbarwaaqo ee suldaanka afbarwaaqo anuu aan ahay muddo badan baan guddigaas daba joognay qodobka koowaad oo ahayd in la kala qaato muxuu ahaa wixii ugu horreeya oo ahaa xaal iyo waxa la yidhahda gogol fadhi iyo qoryihii la kala qaatay halkaasay barrinta lagu kala wareejinaya haddii lahaa idno saasaa midda ku xigtana waxaa weeye bil kadib oo ah godobtirkii ayaa haddana guddaan u saarnay midda kasii dambaysa oo ah magdheertii xoolaa la kala qaadanayo wixii diyada ahaa waqtigaas kadib baa la goyn doonaa guddi labadan dhinac oo garaacadii afurwaaqa ayaana ku dhex jiri doona haddii lahaydna garaad jaamac ciise xirsi ayaa sheegay in caqabado fara badan ay kala kulmeen sidii xal looga gaari lahaa colaaddii ka dhacday deegaanka wallaahi caqabado badan baan la kulannay waa garan kartaa anigu hadda halkan waxaan joogaa laba iyo labaatan cisho laba iyo labaatankaas cisho oo maanta ugu dambaysay aynu soo gebagabaynay soo afgaradkii ugu horreeyey waxa aan la rafanaynay waxay ahaayeen caqabado inaga hor yimid waxa meesha yaalbana inta la ekaa waxaa ku dhintay meeshaan dad gaaraya siddeed qof waxaa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa toban qof da meel dhacda intaa leegi ka dhacday waxaa leeyi meel hal lagu qalay mana hawlyara mana hugun yara waa garan kartaa meel toban qof siddeed qofna ku dhimatay dad gaaraya tobanna uu ku dhaawacmay de caqabaduhu ayagaaba iska jira bini'aadamka dhiiggiisa baa ugu qaalisan wax dadka dhex mara caqabaduhu marka aad bay u badnaayeen ilaahay mahaddiis laakiin waa ku guulaysannay iyadoo ay nagala shaqeeyeen waxgaradka labada beelood ee diriirtu dhex madhay dhallinyarada iyo ururada oo dhani ilaahay mahaddiis sidaasay noogu gebagabowday suldaan siciid ayaa ka warramaya sababaha ku soo celceliya deegaanka colaadda inta badan waxaa saloo ah dowlad xoog leh oo dadka kala dhex gasha oo u kala garqaada oo kala xukunta iyadoo aysan jirin dadku badanaa iyaga ayaa isku dhimri jiray iyagaa wada xaali jiray marka marna faraay ka baxdaa marna waa xalistaan haddaba midaan dowlad waxay bixisay laguma gaarin annagaa isxilqaanay annagaa isqarash garaynay wax kalena ma ahane waxa weeye haddaan isku fiirsanno annagu dhibka qolo kastuu gaarahayaa balaayo daba la qabta maya dhega la qabtay leedahay anagoo haddana u fiirinahayn xag islaamni iyo xag somalilan ku xalilay marka waa isleeyahay in lagu waana qaato annaguna waa u sheegnay haddana waa ku celinaynaa ka daali mayno kana dhexbixi mayno nabadaas ilaa ay gaarta meesha loogu talagala insha allah garaad jaamac ayaa sheegaya in colaaddii ka dhacday deegaanka aysan jirin wax aysalka ku haysay wax ay ku salaysnayd ma jiraan maahan dadkaani waa iska dhacday laba nin baa dhintay sabab hadda ay ku dhinteenna ma sheegi karo toodii waa gashay tan dambana sidaasoo kale u dhacday dadkan deegaan iskuma hayaan xoola ma kala dhacaan wax horoo dekanaayo ka dhexeeya ma jirin waa wax shaydaan ka shaqeeyey ilaah qadartiisna ku dhacay colaadda oo u dhexaysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanada bariga gobolka mudug ayaa sababtay dhimashada lix ruux iyo dhaawaca tira intaa ka badan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a afbar waaqo
haatan aynu kacno dhinaca muqdisho saddex qof oo isuqoysa ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada wayberi ee magaalada muqdisho dadka ku dhintay iyo weliba ku dhaawacmay weerarkan ayaa isuqoysa sida ay sheegeen booliiska soomaaliya booliiska ayaa sidoo kale sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duleedka degmada dayniile weerarkan ayaa ciidanku sheegeen inay soo tuureen al-shabaab warbixintan waxay noo soo diray waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle tira madaafi ah oo saaka salaadii subax ku soo dhacda xaafado ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ayuu mid ka mida ku dhacay guri ay ku noolayeen qoys danyaro ku yaalla xaafadda buulo eelay ee degmada waaberi midkaa ku soo dhaca gurigan waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba carruur u dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba carruur oo kale mid ka mid a dadka deegaanka ayaa u sheegay v o a in macalin aweys uu ahaa macalin dugsi quraan sidoo kalena uu ahaa imaamka dushe masaajid ku yaalla khaafadda cali mayow ibraahim wuxuu adeer u yahay macalin aweys mayow oo ahaa qofka ku geeriyooda hoobiyaha saa ku soo dhaa gurigiisa xillow isku diyaarinay salaada subax wuxuuna kaga warramay v o a sida saaka wax kaga dhaceen xaafadda buule eelay ee degmada waaberi adeera baanu ahay aabbihiisa lamaadaan ahay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin masiibadana ilaaha keenay alxamdulilah xilli salaada oo lagu jiro salax guriga usiyo maca caruurtiisa ayaa hoobigii ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gebdho iyo hooydooda dhaawac waaya isbitaala jiifaan aabbaha iyo wiil iyo gabar marxuum waaye waa geeriyoodeen hadda waxaa loo qaaday calamada alxamdulilahi rabbialcaalamiina wiilku waa wiil wanaagsan oo ahaay ahlul diin ah ahlul taqwi ah alxamdulilahi rabbialcaalamiin oo masaajid imaamka ah duqsi qur-aan ahaayo alxamdulilah sheikhina ahaay oo martabad bixiyo adi alxamdulilahi rabbialcaalamiina ee macal abeese marka qoyska saddexna way dhimatay saddexna waa saddexa saddex waa dhimatay saddexna dhaawac waaye lama wiil yar iyo iyo gabar siddeed jir ah oo curudkiisa ah iyo wiil yaroo hadda oo hadda umri laga soo baxay iyo aabbaha walisla duur alxamdulilah rabbialcaalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jiifaan madiina iyo iyo banaadir ay jiifaan see u yaalla xaalkooda kuwa dhaawac xaalkooda wallaahi inay alxamdulilah marxaladooda waa isku xeeshantaa hal oo gabara daran aa dhiig lagu sugooyaa khaliin gashay alxamdulilahi rabbialcaalamiina saasaa wax u jiraan ilaahay mahadleho goormuu soo dhacay madfaca hoobiyu goormuu soo dhacay hoobiya wuxuu soo dhacay khadir salaada oo salaad koo iyo toban saac bar salaada subax qoluu jiro aa soo dhacay saddex hoobiyo ahaayeenaa la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiyo ahaayeen laba laba waxaa ku dhacda laleeya dhinacaas meel hoteela la sheegaayey hal guryaana ku hebsaday guri darbiyo ku dhacay xaafadda waa buul eelaay oo masaajidka isbaheysiga u dhowdahay buul eelaay waaye duqsiya oo busri ma yidhaah masaajidka oo yarka imaamku ahay busriya la yidhaah alxamdulilah sidaasaa jirto alxamdulilah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka adberiya oo xeeshanade muslimiinta oo soomaali oo walaal ah dadka dhaawaca dadka dhinta waa dhintay allahu raxmo dadka dhaawacmay dhibaato dad qaxootiyaan iska aheeni meeshaan barakaca ku imaanay barakacay aheeni guri oo waxay iska degnaayeen oo jaqaf oo barakac ah iskaga degnaayeen guri kale oo jingid jingid yaal saaran dhinaciisa guri oo dabaqyaa ku degnaayay madfacaha dabaqaa jag soo siiyey guriya kusoo habsaday oo kusoo noqday alxamdulilah rabbialcaalamiin anagaa maqxooti anahay dad wax isku tara manihin dad waxa manihin dad ahelka waxa manihin hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaaban oo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaleoo dhaawace ee haddana meelnau jiifo ninkii walaaloonu yimaado meel had beriga anaga hataa meeshaa marka amale ku nahay makasoono meeshaana iska fidhanaa masaajidka ardiisa iska fidhanaay lafiyi waa la qaaday alxamdulilahi rabbi alcaalamiina hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya gaashaanle sadiiq aadan cali doodishe ayaa u sheegay warbaahinta in madaafiida laga soo tuuro xaafado ka mida degmada dayniile isagoo xusa in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysana ah waaxda barwaaqo ee degmada dayniile dhul baadiye ah oo ku yaala goof ku yaalla oo meel baadiye ah oo bannaan ayay si dhowmaalaysi ah waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah gantaal macmal ah rocket macmal ahood kii asbuucii hore aad ku aragteen ay ka soo tuureen oo ciidanka howlgaleen degmada garas baalley noociisii sidaasoo kaleeto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay ka soo rideen degmada daynile gaar ahaan waxda barwaaqo hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxaa gantaalkaas oo wax taargada aan lahayn ama wax yoola aan ku soconin oo keliya ujeeddadoodu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadda u isticmaalaan in magaalada ay ku soo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayd khawaarijtu saaka hoobiyaashaa soo tuurtay nasiib darro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada waaberi waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay wuxuu ku dhacay meel bannaan ayaa mid koowaad ku dhacay kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo shacaban waxba galabsanin sida horeba khawaarijtu ay dadku dhibaateey jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyskaasi u geysta ah ilaa shan qof waxaa ku dhintay saddex qof aabbihii iyo laba caruura sidoo kale waxaa ku dhaawacantay labo kale khasaarahaas qoyskaas soo gaaray inna lilaahi wa inna ilahi raajicuun ilaahay ha naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman ilahay ha u booga dhayo ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen waxaa la gaaray goobtii waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysano ah la tuhunsano ah oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka ay gaarsiiyaan isagana baaristiisaa socota eedaysanahaas ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafa la tacaalaya xaqiijinta ammaanka muqdisho waxaana hadda amniga muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada booliiska nabad sugidda iyo kuwa xooga dalkee loo yaqaan boliisi militaro cabdulqaadir okey v o a muqdisho
wagaag dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo hayo haaruun macruuf
howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyey wareejinta mas-uuliyadaha lix saldhig oo ay ka joogeen gobollada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo gedo howlgalka midooda afrika ee loo yaqaano admis waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen cadale xaaji cali iyo miir taqwo oo ka tirsan shabeellada dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada burundi ciidamada kenyana waxay wareejiyeen deegaanka galiley ee gobolka gedo halka ciidamada yugandha ay wareejiyeen arbacow iyo jasiira wan oo ku yaalla shabeellada hoose ciidamada yugandha waxaa kaloo ay ka guureen saldhig saddexaad oo ay ka joogeen shabeellada hoose kuna yaalla deegaanka lagu magacaabo marka ayuub saldhiggaasi oo la xiray ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin laba kun oo askari waxaana ay badankoodu ka baxayaan soomaaliya waxaa la filayaa in bisha sebteembar ay sidoo kale baxaan saddex kun oo askari oo ka tirsan ciidamada admis hase yeeshee waxaa markii ugu horraysay soo baxaysa walaac laga qabo in tallaabada bixitaanka admis ay tahay mid aan aad looga fiirsanin walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waa arrin aan laga fakirin bay ahayd cidda qorshaysayba dowladdii waraa qorshaysay iyo qoladiian amsomta iyo midooda africa iyo qolyahan kaalmeeyeen ayagana hoostay ka xariiqeen laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan deegaanada baxaya weli sidii loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeenna la wareegi lahaa marka halkaas khatar baa ka imaanayso cadowgii horumar buu ka helayaa dadkii shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada soomaaliya iyo admas iyo deegaanaday joogeen inay ka argoostaan oo dhibaateeyaan bay noqonaysaa waa horena mar baad iga warisatan kuu sheegay waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay laakiin haddana waa go-aan aad arkayso inuu sidiisi in loo fuliyo la rabo waa lala tacaali doona waa maaragtay waa lala macaamili doona say noqotaba laakiin qorsho ma ahayn si weyn looga looga fikri ma ahayn marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo maxaa la samayn karaa in la hakiyo hay-adana marar badanba waa codsanay madashana way ka wada hadleen dowladahuna waa la weydiisay bal in la hakiyo qorshaas dib loo fiiriyo decembertii hore dib uu u dhacay oo way dhegeysteen codsigii iyo wixii kala gedisnaa laakiin hadda juun way ka go-an tahay inay dhimaan marka anaga waxa un aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda jubbaland khusayso ay ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn laakiin isku soo duba haruun marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikiro ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka u qoran iyo sida loo sheegayo iyo siday runtu tahay way kala gedisan yihiin marka waa allaha yasiro laakiin waa laga gudbi doonaa fikrataasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan yaasiin cabdulaahi farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya horena u soo noqday agaasimaha hay-adda nabad sugidda qaranka waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya urka al-shabaab
dhimista ciidamada amisom sidaa la socoto waxaa jiray qorsho isbedelka amisom admis erkis amisom inay labada kun iyo afar labaatanka december labada kun afar labaatanka inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka sida ciidamada amisom howlo badan ay soo qabteen hadda marka doorkooda sidaa la socota hadda qayb kama ahayn dagaalka khawaariijta ee halka sano ku dhow hadda lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaado badbaada one badbaada two lagu qabtay inta badan gobolka shabeellada hoose sida buundooyinka beriirhe iyo janaar iyo owdhiigle marka waxaan is leeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada amisom doorkoodii nabad ilaalinta soomaaliya ewelba gabagabow ahaa waxaana lasoo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed doorka hadda ay amisom ay u joogto soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa dhowaan isbeddel ku samaysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliyo cusub oo uu hoggaanku yeelanayo laguna magacaabo sarreeye guuto ibraahim sheekh muxiyidiin cadow sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sarreeye guuto axmed aadan cali dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka al-shabaab guddoomiye cali jeyte cusmaan waa uu ka soo horjeestay xilka qaadistiisa sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka al-shabaab mar kale xildhibaan yaasiin cabdulaahi fari aniga waxay la tahay isbedelka ku dhacay taraska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka waxaan is leeyahay taliskii hogaankii hore sida taliyii hore ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sareer gaasoodaha yuusuf raage hogaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hogaaminayay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan is leeyahay waxaa looga baahan yahay taliska cusub hogaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka khawaariijta iyo hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka waxaad og tahay taliska xoogga dalka soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican oo ciidanku u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhowaad uu dagaal uu ku jiray waxaan is leeyahay marka meeshii taliyii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaan is leeyahay taliyaha cusub xooga iyo taliyaha ciidamada dhulka inay meeshaas ka sii wadaan waayahay waxaa iyaguna jira xiisado soo kordhay hadday yihiin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba shaqaaqo ayaa ka dhacday baraawe shaqaaqo kale waxay ka dhacday ceelberde sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mida hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka al-shabaab gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka macawisliyada guddoomiyihii gobolka banaadir isna arintaasi wuu ka hor yimid se seed u aragtaa tallaabooyinkan
tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobollada dalka aniga waxaan is leeyahay waa wax laga habboonaa xilligan dadka soomaaliyeed ama siyaasiyiinta soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka khawaariijta in lagu mashquuli lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waktina las laysa geliyo aniga waxaan u arkaa nasiib daro waxaan kaloo u arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan maxaa yeelay cadowga soomaaliya maanta waa khawaariijta haddii maanta marka hadday tahay ceel berde hadday tahay baraawe hadday tahay gedo hadday tahay beledweyne ilaa puntland iyo gobollada s c waxa ka socdoo dhan waxaan isleeyahay waa wax nasiib darro ah waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana mar walba iyadoon aan munaasab ahayn haddana iyadoo soomaaliya ay dagaal ku jirto in dagaal la sokeeye iyo isqabsi siyaasadeed in dalka laga furaan waxaan u arkaa nasiib darro hogaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii khawaariijta in dib warka looga jafo dadka dhiirigelinaya in isqabsiga iyo qallaasyaha gobollada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo la yidhahdo ka waantooba waxyaabahaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay marka waxaan leeyahay waxaa ka socda gobollada dalka inta badan waa nasiib darro weyn waxaan isleeyahay soomaaliya waxay u baahan tahay in leeso gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab loogu xuray lahay guud ahaan dalkeena annagoo hadda amisom ay dalka ka baxayso dalkiina dagaal argagixisa uu ku jiro waa laga habboon yahay isqabsi iyo iyo colaado sokeeye dowladda soomaaliya waxay ku marti qaaday waddamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada militari ee loogu magac daray black lion saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda kenya jabuuti iyo etoobiya inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi dhinaca kalena ururka al-shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee kenya ilaa shan iyo toban weerar ayaa ururka al-shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay weeraradaasi oo ay ku dileen askar iyo dad rayid ah weeraradan waxaan ka waraystay gaashaanle bashiir xaaji cabdulaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka mandheera ee waqooyi bari kenya saad ogtihiin waxaa waaye waa arrimahan hadda ka dhacaya dhinaca northeastern khaasatan meeshaan ka yimaado mandheera weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota al-shabaab ama argagixisada waana mid la filayo waana maxaa yeelay mar alla markay roob dhaco oo barwaaqo dhacda inay wesh soo galaan waa wax la filinay laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u yimaadeen iyo sidii safarihii hore kale isuba ko maxaa yeelay safartan hadda xoogaha waxay u eg tahay inay xoog ay soo saareen dhinaca nordistan marka maxay tahay ujeeddadu bay markaad qiimayseen wallahi ujeedada haddii anaga argaxiso oo argaxiso wixii awalba ku dhaqaqi jiray bay ku dhaqaqayaan laakiin waxaan u malayn inay xoog saarayaan dhinacan mandera iyo wajeer iyo garis iyo lamo waxaa noo socdona waxaa waaye un in ay dadka dhahaan war anaga waa joognaa waddanka kama bixin xoogaha maqta waa la hilmaamay markii xoogaha ay awaar dhacday xoogaha waa iska maqnaayeen muddada maqnaayeen so waa un in ayna sheegaan waa joognaa waa soo galnay wixii awalaan samayn jir maa samaynayna bay ku dhaqaa dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore kenya etoobiya jabuuti inay wejiga labaad ee gulufka kala qayb qaataan in al-shabaabna ay arrintaasna ka hortegayaan isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan kenya haddii soomaaliya laga soo saaro fikradda noocaas maxay kula tahay
fikradda noocaas waa jirtaa maxaa yeelay shaqo badan ama dhaqadhaqa badana ka jira dhinaca soomaaliya dhinaca xaduudka waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo communitiga dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaqa bilaabeen oo nimanka iska soo bixiyaan marka meesha keliya kusoo carari karaan ay noqoto dhinacan kenya
dowladdu ma idiin soo gurmatay oo ciidamo ciidamo ma lasoo kordhiyey ciidamo degaanku ma leeyahay bal ka hadal dhaqdhaqaaqa arrimaha ku saabsan wallahi ciidama mar hore way joogeen laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabnay iyo hadda sidaa hadda yihiin ise ma laha inkasta oo hadda dhaqdhaqaaqii ay bilaabeen oo dowladda haddana xoogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda laakiin oo muhiimka waxaa waaya dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan taasna annagana waa isla garanay haddana ma daxna
waa gartay yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiye iyaga la dagaalankooda
dowladda keliya ma bixin karaan waa isu sheegnay marka waxaa waaye dadkii degaanka degan ina ayagana ay qeyb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qeyb ka qaataan umbaan isfahansiin laakiin dowladda keliya kama bixin karto maxaa nimankan waa niman gudaha ku jiraan xududka ma joogaan gudaha soo galeen gudaha ay soo galeen deen wax meesha ay ay joogayaan oo dhaqaaq sameeyaan waa meel oo community ay joogaan marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya community iyo iyo dowlad inay isla qaadaan shaqada ay ka qabtaan
khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhe ee al-shabaab ay ka geysanayso gudaha kenya qayb ahaan ujeeddadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo kenya maamul goboleedka jubbaland waxa uu bishii janaayo koob iyo labaatankeedii soo sheegay qabsashada deegaanka janaac cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka laakiin al-shabaab waxay sameeyeen rogaal celis waxaana toddobadii maarso ay weerar ku qaadeen janaac cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen hase yeeshee saldhigga janaac cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan waa run howlgalka waa la bilaabay maalin khasaaruhu badnaaday maalinu yaraadaba waa joogto hadda waxaa ugu dambeeyey maalmahan furitaankii waddada kismaayo iyo afmadow isku xirto oon ku guulaysan inaan maalin weyta furno shabaabku saad la socoto xaruntooda ugu weyn waa jubbada dhexe oo gobolada jubbooyinka ah jubbada dhexe waxaa isku furan ilaa iyo kenya gobolkan waqooyi bari iyo dhinaca xeebta olaamo saad la socoto xarunta hadda ugu weyn oy soomaaliya ka kontaroolaan waa gobolka jubbada dhexe sida jilib iyo bo-aale iyo saako iyo eriyadan shabeellada hoose iyo jubbada dhexe ay iska waafaqaan oo webiga shabeella uu kusoo dhammaado xawaaley iyo tajoome iyo dhulkaas marka muddo dheer ayay dhulkaasu waxay ka samaynayeen baysas iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay kusii noolaadaan ay ku talagaleen waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmeeya bayska u ah ilaa ay sameeyeen warshado macbil ah oo ay risaasta sida hoobiyaha iyo risaaso kaleba ay ku sameeyaan marka dhinaca kenyana waxay ku guulaysteen inay dadkaas ka helaan dad dhallinyaro ay soo rikroodgareeyaan oo reer kenya ah oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan marka waxaan isleeyahay gobolada dhexe iyo markaad fiirisid iyo bay iyo bakool iyo hirshabeelle iyo dhulkaasoo dhan markaad eegtid waa dhulka fronta lineka waa ay ku dagaalamayaan laakiin bayskooda waa halkan weeye marka sidaas ayay dhaqdhaqaaqa hadda ayagana u wadaan maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay ayagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan intay sii noolaan karaan ay sii noolaadaan weeraradan kenya hadda ay ka geysanayaan ee sii batay maxaad ku macnayseen horta kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay sida dhinaca soomaalidaba dhaqaalaha uga helaan dhaqdhaqaaqyada ay kusii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqorshahan la yidhaahdo black lion oo jubbada dhexe ku wajahan uu hirgelo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay bayska kale oo ay muddo kusii noolaan karaan oo mar walba dagaalada ku dhufo dhaqaaq kasoo qaadi karaan oo halkaasay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulkaa ballaaran dadkana ma abaabulno ma hubaysno dadkan jubbada dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowlad soomaaliyeed ma aragoo maskaxda ka qabsadeen marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami kare shacabka ma filayaan in hadda wax dhibaato ay kaga imaanayso maadaama usan shacabka abaabulneen hubaysneenna dadkana dad beeraleya yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn marka fursadahaasoo dhan bay maaragtay waa arrimo isku xiran weeye saad ogtahayna dee aagag bay isu qaybiyaan marka aag walbana qolada joogta ay rabaan inay shidada ugu filnaato marka haddiiba soomaaliya laga saaro ma waxaad leedahay dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha kenya ha waa sii wadi karaan haddii qorshaha soomaaliya jubbada dhexeed haddii lagu burburiyo marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo kenya iyo soomaaliya oo isku furan aaggaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan haddii hadba waxay la xiran tahay annaga qorshahan hadda la diyaariyey faceka labaad sida madaxda hogaaminaysa ay ayagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho laakiin ayaga haddii marka qorshahooda waa waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaal celiyaan deegaanada laga qabto oo marba ay maaragtay arbush iyo rabshada ka geystaan saraakiisha dowladda soomaaliya waxay sheegeen in diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada milatari ay ku dhow yihiin gebagabo maxaa haddaba casharo ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada maxamuud sayid aadan mar kale weji koowaad waxaa loo waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyo haddana meelo badan oo laga xoreeyo haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo suicide qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan marka barnaamijkan marka ciidamada furonta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kasta oo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii barnaamijkan la yidhahdaa xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xididasiibay u baahan doontaa marka waxaa marka ugu gidsanaan doonaa haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad ee hirshabeelle iyo galmudug laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay wixii laga bartay waxaasoo dhan iyadoo maskaxda lagu hayo in qaabkaa qaab ka gedisan loo galay noqon doontaa oo hadba meesha laga xoreeyo ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan oo ciidamo awood leh oo deegaankaas sii hayni kara looga tago oo habkaas marka qaabkaas loo wajahaa xildhibaan bashiir xaaji cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada al-shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer ka sii dagaalamaan wallaahi waa fahansannahay in dhinacaas soomaaliya inay dad macusley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa annagana dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas akor aan samayn doono maxaa yeelay tolkii ay communityga kulli kaba qayb gali karaan dad uun soo bixi baa kaba gali kara sidii dhinaca kale oo soomaaliya oo macusley ah marka waxaan waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo sidii dadka akoro oo soomaali dhinacaas jiro oo maxuusi loo bixiyo inay ayagana sii soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda ambaa dadka laga shaqala qaban karaa laakiin dadka kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada soomaalidu ay u hubaysan yihiin oo kale sidii qabiilada kale oo soomaaliya ka tirsan ay u hubaysan yihiin iyo si dhinacan isku mid maaha maxaa dhinacan dowladda ka jirtay dhinaca kale soomaaliya ma dowlad kama jirin marka sidii ay qabiiladaha u hubaysan yihiin dhinacan uma hubayso maxaa dhinacan dowladda ka jirtay marka ma dowladda ha hubaysaad leedahay qabaa'ilada si ay isaga dhiciyaan shabaab hubayska markaan waxaan leenahay qabiil walba in la hubeeya maaha laakiin waxaan waxaa waaya dad uun lasoo xulay oo toos dowladda la shaqeyn kara umbaanu annagaan ayaan ololeynaynaa
dowladda soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan howlgallada la qorshaynayo waxayna saraakiil kala duwan oo dowladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin sii haysashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka al-shabaab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaadhaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan maalinta xorriyadda maraykanka ee afarta bisha julaay waxaa barnaamijka soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
barnaamijka umuuraha maraykanka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa maalinta xorriyadda maraykanka ee afarta julaay oo sannadkan loo dabaaldegayo sannad guuradii laba boqol afartan iyo toddobaad ee ka soo wareegtay markii maraykanku uu xorriyadda qaatay muwaadiniinta maraykanka ayaa maalintan ku maamuusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin dabaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii koongareskii labaad ee qaaradda uu afarta julaay kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii si aqlabiyad leh ku meelmariyey qaraar ku dhawaaqaya in madax bannaani maraykanku uu ka qaato gumaysigii ingiriiska faarax oo maxamuud maxamed oo ka faallooda arrimaha maraykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid ingiriiska ku degeen saddex iyo tobankii gobol ee ugu horreeyey ee maraykanka iyo sida ay xorriyaddu markii dambe ku timid taariikhda haddaynu dib u eegno dadkii ugu horreeyey ee ingiriis ah ee maraykanka degaan amaba ka samaysta deegaanno waxay degeenoo ugu horreeyey gobolka virginia gaar ahaan magaalada jamestown sannadku markii uu ahaa kun iyo lix boqol iyo toddobadii da kadibna waxaa waxaa la degaameeyey ama la degay saddex iyo toban gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaala ee georgia ilaa iyo aad ka gaadhaysay gobollada waqooyi iyo bari baa la yidhaahdo waqooyi bari ee gobolka kuwa ugu fogfoga ee new hamishar markii gobolladaasu dhaqaale ahaan kobceen boqortooyada ingiriiska damaca baa galay waxaana bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shuruucdii ingiriiska oo maaragtay dadkii ay aada u cadaadiso dadkii markaas dhulkaa deganaa oo degaama samaystay oo noloshoodii salaxdayna aad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii adduunka kale laga afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen waayo ingiriisku shaaha wuu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejirayaan inay igu iibiyaan oo cashuur kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa isla markaasna ay sikoodu iyo waxay iyagu soo saarayeen maraykanku hoosu dhaco waxayna sameeyeen dadkii markaas shirkaa ka qayb galay tea partyga ama shirkii shaaha waxayna sameeyeen inay saddex markab u ingiriisku lahaa halkaa taagnaa ay weerar ku qaadaan kadibna wixii shaah saarnaa saddexdaa markab ay badda ku shubaan ficilkaasuna runtii wuxuu noqday ibafirkii kacdo ibafufkii kacaankii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee ingiriiska kaga soo horjeedeen dadka maraykanka ah ay diidayeen xukunkiisa kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo socday ayaa bishii abriil sagaal iyo tobankeedii kun iyo toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatankii ayaa ciidamo ingiriis ah oo magaalada boston saldhig u ahaa ayaa waxay u kici timeen laba magaalo oo ka baxsan oo kale ahaa lexington iyo concord aadna aan uga fogeen magaalada boston marka ciidamadaas waxay heleen warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman maleeshiya ah oo isburursaday jabhada oo xukunka ingiriiska ka soo horjeeda hob badanna halkaa ku urursadeen laba nin bay ahaayeen sida taarikhdu sheegayso nin la yidhaahdo sam adams iyo nin la odhan jiray john hancock marka ujeeddada ciidamada maraykanku ingiriisku halkaa u tageenna waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan hase ahaatee waxaa dhex maray dagaalama filaana nimankii waa lala dagaalamay waana la soo caabiyey aakhirkiina waxaa lagu qasbay inay boston kusoo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd dagaalkaas lexington iyo konkor ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey kongareskii ama xildhibaanadii saddex iyo tobanka gobol matelayey shir ay ku qabsadeen magaalada philadelphia bishii julaay labadeedii kun iyo toddoba boqol iyo iyo toddobaatankii ay dhammaantood isku raacaan inay xornimo buuxda ka qaataan ingiriiska oo iska xoreeyaan waxayna ka howlgaleen diyaarintii qodobadii iyo shuruucdii ay arrintaas ku meel marin lahaayeen amaba sida looga yaqaano maraykan looga yaqaano maraykanka the declaration of independence laba maalmood kadibna oo ku beegneyd afartii juulaay oo marka xornimada loo degdegay kun iyo toddoba boqol iyo soo toddobaatankii waxay ku dhawaaqeen in ameerika ka xorowday ingiriiska hase ahaatee dagaalkii ingiriiska iyo maraykanka u dhexeeyey isma taagan ilaa laga gaadhay kun iyo toddoba boqol iyo saddex iyo siddeetankii oo kulan heshiis maraykanka iyo ingiriiska loogu qabtay faransiisku dhexdhexaadinaya lagu qabtay magaalada baris uu ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada maraykanka isla marhaataana uu la yeeshay ee kala saxeexdeen inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgeliye iyo iskaashi muddadii uu jiray maraykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada maraykanka dagaalkii sokeeye ee maraykanka uu socday labayo tobankii abriil kun siddeed boqol iyo koob iyo lixdankii ilaa sagaalkii abriil ee sannadkii kun siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii kaasi oo isaga hor yimaadeen ciidamadii midnimada ee ay hogaaminaysay dowladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa abraham lincoln iyo nidaamkii konfedereetka ee gobolladii koonfureed waxaana dagaalkaasi aakhirkii looga guulaystay maamulkii konfedereetka iyadoo maalmo uun kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyey madaxweynihii lixyo tobnaad ee maraykanka abraham lincoln oo la dilay abril shan iyo tobankeedii kun siddeed boqol iyo shan iyo lixdankii waa kan faarax uu maxamuud maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi maamuladii markaa ka jiray waxa u badnaayeen gobolada loo yaqaano bariga waqooyi kuwan gobolada badan oo koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaara dhibaatada markaa waxay noqotay sidii maraykan la isugu keeni lahaayo loo midayn lahaayo goboladaas ugu soo biiri lahaayeen maraykanka gobolada waqooyigeeda markaa xoogga iyo awoodda iyo madaxweynayaasha lahaa goboladan koonfurta oo loo yaqaanay confederate states in badanoo ka midii markaa way ka soo horjeedeen wayna diidanayeen ma ogoleen maamulka qoladaas waxyaalo badan bayna isku diidanayeen hase ahaatee markii bishii abriil lix iyo tobankeedii kun iyo sideed boqol koob iyo lixdankii ayaa ciidamo kuwa koonfurta ka socday konfedereetka ay weerar ku qaadeen xero ciidan xero ciidan oo ku taalay magaalada charleston dagaalkaas oo socday muddo afar sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii wakhtigaas ibrahim lincoln oo riwaayad ku daawanayay tiyaatar ku yaalla washington d c lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaa loogu dilay uuna dilay nin la odhan jiray john wilkins booth ninkaas oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobolada koonfurta kadibna uu dilay madaxweynaha cadho dagaalkaasuna ee u dhexeeyey ama dagaalkii civil warka loo yaqaanay waqooyiga iyo koonfurta wuxuu aakhirkii isu af jarmay bishii abriil kun iyo siddeed boqol shan iyo lixdankii kadib markii ciidamadii konfedereetka ama koonfurta laga adkaaday oo lagu jebiyey magaalada richmond oo ahayd caasimad oo kuna taalla gobolka virginia waxaana ciidamadaas halkaas looga qabsaday richmond saddexdii bishii abriil kun iyo sideed boqol shan iyo lixdankii lix cisho kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo la odhan jiray generaal lee iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yidhaahdo waqooyiga northern virginia ama waqooyiga virginia ka tirsan oo la yidhahdo appomatix county oo xagga dhina waqooyiga virginia ah waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jebiyey madaxweynihii gobolada koonfurta ama confederate waqtigaas jefferson davis oo cararay kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmay dagaalkii labada dhinac u dhexeeyey awooddiina waxay raacday ciidamadii waqooyiga markaa loo yaqaanay army unionka loo yaqaana ama ciidamadii unionka shutaga soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday maraykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sannad walba u dabaaldegta maalinta afarta juulaay ee xorriyadda maraykanka magacayga waxaa la yidhaahdaa mustafa cabdi aadan ku nool gobolka virginia gaar ahaan agagaarka washington d c maalinta maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii laba boqol afartan iyo toddobaad ee markii xornimada wadankan america oo ka qaatay gumaystigii britain july forth waa maalin aada weyn oo dadweynaha ku nool wadankan america ay iskugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn barxadaha waaweyn si ay ugu dabaaldegaan maalinta xorriyadda maalinta xorriyadda waxay caan ku tahay inay familada isku yimaadaan sidoo kaleeto waxay caan ku tahay in laga rido washington d c bululeero waaweyn fantastiyo waaweyn sidoo kaleeto waxay caan ku tahay haddii si kaleeto loo dhigo magaalada washington d c oo meel walbeeta laga xiro haddaba haddii aanu nahay soomaalida ku nool gobolkan virginia gaar ahaan washington d c area maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn haddii aan nahay somaali americans sidaasay tahay marka waxaan leenahay dadweynaha somaali americanka all americans
maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guulaysteen xulafadiisu isagoo dhidbadana u aasay hay-adaha maaliyadda dunida sida i m f iyo bangiga adduunka door weynna ku lahaa iyo geliilidda qaramada midoobay dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii sofiyeetka kadib ee sannadkii kii maraykanka ayaa taasi waxay u horseedday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda iyo awoodda militari barnaamijkii umuuraha maraykankana dhegaystayaal waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee kumeelgaarka ee dadka soomaalidu ay guddoonsadeen ma yahay mid ka gudbin kara caqabadaha soomaaliya haysta si ay dalku markaasi uga gudbaan dhibaatooyinka haysta mise waa nidaam sii burburinaya dadka soomaaliyeed oo qabiil iyo gobollo usi kala qaybinaya waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya barre yuusuf ibraahim oo ilka case loo yaqaano weliye madax bannaan oo jooga magaalada nairobi iyo ambasador cabdixakiim fogaas cali yaasiin oo muddo dheer bulawaasyada soomaalida ku soo jiray waxaan ku bilaabayaa bare yuusuf ibraahim ilkaas aada mahadsan tahay weriye yaasiin waxaan salaamayaa bahda v o eda iyo shaqaalahda iyo maamulkeeda waana salaamaya sidoo kale danjiraha barnaamijka nagula jira ama qeybta ka ah waxaan rabaa inaan anigu idhaahdo yaasiinow soomaaliya uma baahno nidaamkan federaalka ah siyaabo kala duwan markii loo fiiriyo dadka soomaaliyeed waa dad hal qoysa wey waa dad isku diinah wey waa dad isku dhaqanah waa dad isku afah marka maba jiro meel uu ka soo galo dhib culays khilaaf burbur qabyaalad qurun waxaan ahayn oo uu soomaaliya ku hayo nidaamkan federaalismka ah ma jirto marka waxaa leehay soomaalida uma baahnaba
ambasador cabdixakiim bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore shacbiga soomaaliyeed waa salaama yahay kadib haddaan abbaara jawaabta su-aasha waxaa weeye horta federaalku wax la caashaqay maaha waa wax dani keentay weeye danta keentayna waxaa weeye qarankii weynaa ee soomaaliyeed markuu burburay kow iyo sagaashankii janawari oo dowladdii jamhuuriyadda soomaaliya burburtay oo dadkii soomaaliyeed iyo dalkii dagaal sokeeyo galay oo kala haaday oo kala qaxay oo soomaaliya isdishay yaa sagaal sano kadib toban sano kadib shirkii carta markii la fadhiistay yaa waxaa la yidhi soomaali oo hal sano la fadhiyey war dadkii soomaali iyo dowladdii soomaali see laysugu soo celin karaa marka khiyaaraadka obshanadii la fiiriyey yuu ugu roonaa inta dadkii kala bogsoonayo walaaloobayo xalidhali laga noqonayo wixii dhacay oo tuntiina layloobaya soomaali kala gaarta dowladda federaalka ha la yidhaahdo oo qolo walibana tuuladeedii iyo degmadeedii yaa ku noqoto wayba aadado dantii iyo dagaalka sokeeyaa geeyey marka option buu noqdee ma ahayn wax uun layska caashaqay bare ilkaase ma u aragtaa isla su-aasha weeyaane in marxaladda in lagaga gudbiy iyo burburkii iyo dhibaato dar waxa la kala tabanayay si looga gudbo inuu laga dhigto meel la siin maro oo lagu gaaro inuu ahaa makuu muuqato biya maya boqol kiiba boqol aniga ima muuqato waxaa aniga ii muuqata meeshii wanaag la raadinayey in meel ka xun la aadaban aaminsanahay tusaalooyin fara badan oon kuu soo qaadi karaa oon kuu sheegi karaa yasiinow soomaaliya maanta marxaladda ku jirto waan ognahay deegaanada waxaad arki kartaa dhibaatooyinka ka taagan ceel barda dhib ka taagan baan ognahay baraa waan ognahay gadaan ognahay hirshabeello maanta laba u kala qaybsanoo hiiraan isteed maanta cali jeeto madaxweyne loo doortay yaan ognahay waxaan ognahay in madaxweynihii maanta inuu fasax haysa mooyeen uusan tegi karin maamul goboleedyada soomaaliyeed nidaamkan federaalismka ayaa dhibaatada noo horseeday marka haba yaraatee wax xal ah iyo wax wanaaga oo soomaali ugu jirta ma jirto ambasar cabdixakiim waad arkaysaa sida ciilka case uu hadalka u dhigayo haddaba sidee baad u aragtaa sida su-aasha kugu celiyay waxa uu sheegayo dhan oo muuqda in dadku ay kusii dhaqmaan oo ee rajo laga qabo
waxaa weeye horta saan waa ku celinaya federaalku wax la caashaqay maaha waa wax dani keentay in soomaali laisugu soo celiyo kow labo waxaan hadda ilka casi sheegahayo waxaa weeye dadka gobollada jooga yaan fahmin aa waxa uu yahay federaalku hadda etoobiya dariskeenna madaxweyneyaal dowlad goboleedyaa ka jira federaal weeye mid dhihi kara ra-iisul wasaaraha etoobiya iman kara ima iman kara male waxaa weye iyagaan fahamsanayn kuwa gobollada jooga federaalka mid eh, gobollada etoobiya jooga weliba iyagoo qowmiyado kala duwana oo inta diyaarad iska soo qaato dalka soomaaliya imaan kara ama imaan kara kenya ma jiro isagoo dowladda dhexe iyo prime minister ka haysan iyo madaxweynaha etoobiya ka haysan nidaam marka waa interpretationka waa tafsiirka ay khalad ay ka fahmeen qolyaha gobollada jooga america oo adduunyada ugu weyn waa governor of state weye etoobiya hadda waxaa la yidhaha madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada la yidhaha madaxweyne haddaad tahay gobol jooga dowlad goboleed ma aha macnaheedu inaad madaxweynihii soomaaliya u dhiganto ama prime ministerka soomaaliya ama aad ra- ku rakaateyn karta federaalka maaha waa kuu soo laabanaya cabdixakiima waxa weeye een, waxaan waxaan u laabanayaa eh, barre ilka case ilka case waxan waa la qoray inkastuu ku meel gaar yahay waa la qoray laba gobol iyo wixii ka badan inay israacaan marka haddii dee gobol walba iyo tuulo walba iyo ay sii aadayaan inaanay fahmin ma dhici kartaa uu yahay eh, nidaam eh, instrument ama qalab lagu heshiiyey in dadka lagu gaarsiiyo maadaama dowladda dhexba bu horta ambasadarku wuxuu yidhi eh, iyagaan fahansaneen horta maxaana loogu keenay waxaanaan fahansaneyn dhibaatada halkaasay ka taagan tahay waxaanaan fahansaneyn xal uma noqon karo soomaaliya marka waxaan u baahannahay in soomaaliya dadkeedu way isleeyihiin waa isku diin waa isku dhaqan waa isku afre in loo sameeyo dowlad sal ballaaran laakiin federalism nama anfacayo soomaaliyana waxaan aaminsanahay meeshii shalay ay joogtay ee danta la moodaya meel kaxun inuu gaarsiiyo aad ayaad umaadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen eh, barre yuusuf ilka case oo ah saxafi madax banaano iyo ambasador cabdixakiim ugaas cali yaasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda soomaalida kusoo jiray labadu waxay joogaan magaalada nairobi doontii gaabna inta aynoo joogtay tan mar kale wada ku gudbin doono haddii ilahay raalli ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
doodaasi gaabanna waxayna la socotiinayay yaasiin ciise wardheere gebagabada idaacadda ayaanu dhegaystayaal maraynaya haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kaalmaha heesaha
walaysitayo dawanbaysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay walaysitayo dawanbaysan qadhayo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay satiyaco dambay naftu igula socotaa satiyaco dambay naftu igula socotaa e masamra masexda masuga masaja masamra masexda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo barti sahayli mabeegaasan ugulcaaba masamra masexda masuga masaja masamra masexda masuga masaja masadcaal gala iyo solkiyo barti mabeegaasan ugulcaaba saddex jeer ayaan xalay muddadii kan salcelo dhinacaanu seexilcaa qaban waa sariirtaan
codkaasi heestaasi ay codkeedaina usoo gaarsiinayso xaliimo khaliif magool ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta dambe waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo